galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab sabtiya bisha ogost waa toban sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali dot com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabtana waxaa idiin haya anigoo maxamed cabdiya cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida malaayiin qof oo muslimiina oo maanta jooga buurta carafo iyagoo gudanaya waajibaadka xajka maanta waxaan taagannahay maalin la yidhaahdo alxaju carafa oo ka mid arkaanta xajka waaweyn waxaanu taagannahay barxadduu nebigu istaagay sala allahu caleyh wasalam waxaanu taagannahay waa maalin aada u ducaa nebigu yiri sala allahu caleyh wasalam khayru ducaa ducaau yowma alcarafa wa khayru maa qultu ana nabiyuuna min bacdi
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka
booliska dalka tanzaniya ayaa sheegay in ugu yaraan toddobiyo konton qof ay gubteen islamarkaana ay dhinteen sidoo kalena tiraintaasi ka badan laga daaweynaya gubasho ka soo gaadhay qarax ka dhacay booyad shidaal siday oo ku qaraxday magaalada bariga dalkaasi ku taala ee morogoro waxaanay dad goobjoogayaali sheegeen in booyadda qaraxday ay shil gashay saraakiisha ayaa iyaguna sabtidan maanta sheegay in markii qaraxuu dhacay dadkani ay rabeen inay shidaalkii ku jiray ee ay ka shubtaan booyadda shilka gashay magaaladan shilkuu ka dhacay ee morogoro ayaa qiyaastii laba boqol oo kilomitir dhanka galbeed ka xigta magaalada caasimadda oo ah dalkaasi tansaaniya ee daar salaam
saraakiisha dalka indiya ayaa sheegay in ugu yaraan labiyo afartan qof ay dhinteen kadib markii dhulgo iyo daad xoog badani ay dhaceen kuwaasoo ay keeneen roobab waaweyn oo halkaasi ka da-ay saraakiisha gurmadka deg dega ayaa sheegeen boqol kun oo qof la daadgureeyey gobolka karela ee dalkaasi ayaa ah meesha uu sida ugu daran u saameeyey roobkani hase yeeshee karnataka iyo maharashtra ayaa iyaguna ay dhibtu gaadhay bilaha juun ilaa iyo sebtembar oo ah xilliga mansuunka dalka indiya ayaa waxaa yimaadeen roobab waaweyn kuwaasoo beeraleyda dalkaasi ay ku tiirsan yihiin roobabkaasi ayaa sidoo kale keena dhimasho iyo burbur dhinaca hantida ah
malta amaba jasiiradda maalta ayaa sheegtay inay rajaynayaan inay qaataan sagaal iyo soddon qof oo muhaajiriina oo badda mediteraneamka uu maanta ka soo badbaadiyey markab ay leeyihiin urur aan dawli ahayn oo dalka sbain laga leeyahay waxaanay malta sheegtay in aanay wada qaadanaynin boqol iyo koob iyo labaatan qof oo markabka badda uu ka soo qaaday amaba uu ka soo badbaadiyey toddobaadkii hore sidoo kale waxa ay malta sheegtay in milatarigoogu ay gudagaleen dadaal ay kusoo badbaadinayaan sagaal iyo soddonkaasi qof hase yeeshee kooxda soo badbaadisa dadka muhaajiriinta ee loo yaqaano protective open armies oo daryeel u fidiyey sagaal iyo soddonka qof ayaa sheegay amaba diiday amaba ayaa sheegay inay diideen in ay dhulka u soo dejiyaan dadkaasi haddii aanay maalta qaadanayn dadkan oo tiradoodu ay dhan tahay boqol iyo koob iyo labaatan
ugu yaraan siddeed iyo toban qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen tobaneeyo kalena lala-yahay kadib markii duufaanka lakiima ay maanta ku dhufatay bariga shiinaha tv-ga dowladda shiinaha ee c z t v ayaa sheegay in dhammaan dadka dhintay ay ku noolaayeen gobolka wenzuu oo ah dalka ay duufaantu ka bilaabatay warbaahinta shiinaha ayaa kusoo warantay in aagga ay duufaantu ku dhufatay laga daadgureeyey ilaa iyo hal milyan oo qof boqolaal duulimaad ayaa la joojiyey tareenada iyo goobaha dalxiiskana waa la xidhay sababo la xiriira hawada aadka u xun ee bariga dalkaasi ka jirta lakiima ayaa ku socota xawaaro dhan boqol sideetan iyo toddoba kilomitir saacaddiiba waxaana la filayaa inay u sii gudubto dhinaca gobolka shanghai marka ay ka dhammaato amaba ay dhaafto gobolka wanzuu
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o a aan ku bilowna dhegaystayaale malaayiin qof oo muslimiin ah oo dunida daafaheeda iskaga kala yimi ayaa maanta ku sugan buurta carafa si ay usoo gutaan mid ka mid a arkaanta ugu waaweyn waajibaadka xajka dhinaca kalena dowladda sacuudi arabiya ayaa sheegtay in maanta oo sabti ah ay xujeeye ka badan laba milyan iyo lix iyo sagaashan kun oo qof ay sanadkan ay ku guda jiraan amaba ay magaalada maka u tageen si ay usoo gutaan waajibaadka xajka haddaba wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa ka mid a dadka sanadkan waajibaadkaasi xajka gudanaya waxaanay ka warramaysaa xajka iyo weliba haatan sidaa u socoto tiro lagu qiyaasay laba milyan oo muslimiinta ka yimid dunida daafaheeda ayaa maantay waxa ay ku sugan yihiin buurta carasha soomaaliya ayaa kamid ah wadamada ka qaybgelaya sanadka xajka waxaana dowladda federaalka ay sheegtay in kow iyo toban kun iyo shan boqol dad lagu qiyaasay inay soomaaliya kasoo xajiin doonaan laakiin waxaa muuqata in tiro badan oo aan ku kala gelin in ay ka qayb qaadanayaan tusaale ahaan soomaaliya ku nool dalka sacuudiga oo kale waxaa la sheegaya inay ka baxsan ku dhawaad aan lagu talagelin inay xadka ka qayb qaadanayaan dad sacuudiga dowladda sacuudiga ugu deeqdo xujey ah oo dowladda federaalka ay qoondayso inay iyaguna soo xajiyayaan sidaasoo aan tirada ku jirin waxaa jira qolaadow xujeyda qaar ayaa nasiib u helay xiliyadii hore inay inay helaan deegaan fiican iyo sida hoteelada walow cuntada iyagoo ay jeebkooda ka gadanayeen duruufo jira awgood ayayna u saamaxin xujeyda soomaaliyeed inay tagaan magaalada mina ee barakaysan iyadoo dadiyowga duniduna ay maaragtay degan yihiin xujeyda waxyaalaha ay codsanayeen dowladda soomaaliya ay ka codsana waxaa kamid ah in maqaamkii dowladnimo ee ahaa xilligii hore dowladda hore maxamed siyaad bare in xujeyda soomaaliyeed ay kamid ahayd xujeyda la dejiyo magaalada barakaysan ee mina laakiin hadda xujeyda soomaaliyeed iyagoo masalafo ku sugan ayay mina niyeystaan waxaa jira ciriir dhinaca teendooyinka ah oo dadku waxay ku dhaliilayaan in dowladda federaalka ah ay teendooyin tiro yar ay u qabatay xujeyda soomaaliyeed dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha diinta ee awqaafka cismaan aadan ayaa ku dhaliilay shirkadaha dadka xajisiiya inaysan xujeyda adeegii laga rabay inan loo qaban maalinimadii shalay oo qoraxdu ay aada u kulnayd colaadow waxaa muxuu ahaayey jiray oo aan aada ula murugoonay xujeyda sanadkan kamid baan ahaa aniga aabahay xujey haween iyo rag oo weliba bi ah ayaa banaano cidla ah oo qoraxda aan hoos lahayn ayay tilmaayeen waxaa kaloo u dheeraa wadada waayeel oo aan xamili karin kulayka gudaha teendooyinka dad tiro badan ayaa maaragtay isu saarsaararaa oo oo la isciriirsanaya haddana haddana teendooyinku way kaasii waayeen oo haween iyo ragba banaanka qaybbaa ku bariday xalana muxuu ahaayey sidaas maaragtay uga soo tagtay dawladdu way dhaliilayaan hujeydu dawladduna waxay dhaliilaysaa federaalka waxay dhaliilaysaa shirkadaha qaar kamid ah laakiin weliba xujeyda dayaca faraha badan uu ka muuqdo waxay ahaayeen xujeyda ka timi koonfurta soomaaliya sida magaalooyinka daladweyne muqdisho waxaasay ii sheegeen inay yihiin xataa qaybtood kama aysan muuqan calaamadaha laysku garto markii dawaadka iyo sacyiga iyo ama meelaha maaragtay dhagaxtuurka iyo saxmadda badan ay xujeydu timaado waxaa loo baahanyahay maryo calaamada ah ama waxyaabo laysku gato qaar ayaan lahayn oo kaarka iyo lasha yare maaragtay ciidamadu ay ku gartaaneen xujeyda keliya ayay xirnaayeen waxa kaloo iyadana aan haboonayn xujeydu intay magaalada maka ee barakaysan ay ku sugnaayeen hoteelo macquula ayaa qaarkood deganaayeen sida xujeyda ka timi somaliland oo kale puntland oo kale koonfurta xataa qayba muqdisho oo kale waxay ahaayeen meel ku dhow xaramka oo ay luku tagaan kusoo tukadaan salaadaha laakiin xujey waxaa jirta meelo fogfog oo aan habboonayn dhadhig oo gadaal kenin xujey safarada dhib ka qabsaday oo aan kaarar wadan baa jira xataa oo xajiyaayo oo shirkada keeneen oo dal iis kusoo xireeyay marka dayac baa jira dowladda sacuudiga sanadka waxay samaysay kareeno dheereeya oo dhulka hoostiisa mara oo xujeyda qaybteeda ay marto taasi waxaa la odhan karaa waxay yaraynaysaa saxmadda walow ay jirtay axmada wadooyinka iyo maaragtay saacado badan meeshii labaatan daqiiqa loo soconayo saddex saaca oo kale loo soconayo haddana sanadka waxaa la sheegayaa in xoogaa wax la fududeeyey dowlada soomaaliya lacagaha ugu badan bay bixiyaan saddex kun iyo lix boqol oo dollar ayaa xaajiga kusoo xajiyaa neefka kuma jiro muxuu ahaa waxyaalo kale cuntadiisi iyo wixiisi muxuula kuma jiraan lix kun oo dollar shan kun oo dollar baa xaajiga ku baxaysa marka haddana ma helaan daryeel marka hadda waxay la taagan sheekh axmed yuusuf daad oo ka mid a culimada soomaaliyeed ee dadka ka xaj dadka xajiyaya ka caawiya arrimaha xajka bal marka hore waxay noo sharaxo fadliga maalinta carafa kusoo dhow sheekh axmed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allah idin barakeeyo waxaan ka horumarinayaa maadaama ay tagaynaa meel barakeysan waxaan leeyahay dhammaan shaqaalaasi oo dalka iyo dadkaba ilaahay barke allah idin jegsiyo adduun iyo aakhira guuleysta insha allah maanta waxaanu taagannahay maalin la yidhaahdo alxaju carafa oo ka mid arkaanta xajka ku ugu waaweyn waxaanu taagannahay barxaduu nabi istaagay sala allahu aleyh wasalam waxaanu taagannahay waa maalin aada u ducaa nabi yiri sala allahu aleyh wasalam خير الدعاء دعاء يوم العرفة وخير ما قلت أنا نبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير maalin aada u khayr badan maalin ducaa maalin alla subxaana watacaala uu soo degayo addoommadana uu weydiinayo wuxuu nabigu sheegay sala allahu aleyh wasalam maalin addoommada ilaahay naagta laga xoreey maalinta ugu badan inay tahay yowmul carafa waxaan u taagannahay dhammaan nafteena iyo dalka iyo dadka iyo diintaba in ilaahay subxaana wataala naarta naga xoreeyo inaan guulaysano camalka la qabanayona waa acmaasha ducada iyo baryada ilaahay iyo maalintaa barakaysan iyo rugnadaa barakaysan acmaashana waa sii socon doonaa insha allah caawa waa kuureyneynaa berina camalka ugu weynaa ee yoomu naxar camalka ugu talada badnaa ayaa la qaban doonaa haddii layidhaha maalinta xajul akbar ilaa saddex iyo tobanka bisha waa socon doontaa shaqadu oo ilaa lix bar ayuu xajku soconaya intaana waa cibaadeysanaynaa ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu dhammaan inuu dambi dhaafo adduun iyo aakhiran ina guuleeyo naartan inaga xoreeyo inta imaqlaysa iyo inta ila joogta iyo inta imaqli doonta insha allah aad ayuu mahadsan yahay sheekh axmed yuusuf daad ajir iyo xasanaad allah ka siiyo dhammaantigeeda soomaaliyada waxa ka muuqata inkastoo rasaad iyo maaragtay iyada ay wax ka tamanaya haddana waxa ka muuqata inay ku qanacsan yihiin inay fadliga maalinta carafo ka faa'iideystaan si gaar ah iyo si guud ahaaneedba way u ducaysanayaan dhammaan xujayda waxa ay ku sugan yihiin buurta carafa wayna joogi doonaan ilaa gobolku ka dhacaayo caaway masalabkay u hoyan doonaan insha allah berrina dhagax tuurkii iyo dawaadka iyo sacyiga ayay mari doonaan waa maalinta ciidda ah insha allah idul adxaaga intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa insha allah iminkana waxaan dib idinku celinayaa istuudiyaheena magaalada washington aad iyo aad baad u mahadsan tahay faadimo yaasiin jaamac dhegeystayaal waxaa ad wariyahayaga faadimo yaasiin oo ku sugan magaalada maka ee wadanka boqortooyada sacuudi arabiya islamarkaana ka mid ah dadweynaha sanadkan gudanaya waajibaadka xajka faadimo iyo dabcan muslimiinta kale ee waajibaadka xajka ku suganba waxaanu rajeynaynaa khayr waxaana dhegeystayaal weli nagala socotaan idaacadda galabnimo ee v o a sidaad ogtahay cabdixakiinoo berina haddii la hahdo waa ciiddii weyneed ciid al adxa dadweynaha waxaan si annagoo usii horumarinayna leenahay ciid mubaarak haddeen u gudubno dhinacaas iyo dalka kenya waxaa ka socda ololo loogu jiro sidii isbeddel loogu samayn lahaa dastuurka dalkaasi waxaa jira laba hindise oo arrintan la xidhiidha oo isbarbar socda labadaasi hindise ayaa dad kenya ay aada ugu kala qaybsan yihiin xisbi lagu magacaabo third way alliance ayaa ururinaya saxiixa dad ka badan hal milyan oo qof oo kenya oo doonaya in dastuurka wax laga bedelo wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan ka soo diray magaalada gaarisa hindisahani ayaa waxa uu tusinayaa in isbeddel lagu sameeyo hoosna loo dhigo tirada guud ee aqalka baarlamaanka gudaha dalkani kenya tago aqalka sanadka tirada ku xarooto iyo haweenka lasoo doorto isbeddelna lagu sameeya dhanka dhaqaalaha soo dhaadhicisna lagu sameeya dhaqaalaha guud ee dalkani kenya tirada xildhibaanada aqalka sare tegi doontana ay noqon doonaan kuwo ka yar haatan kuwa ku jiro dor curo acot madaxa xisbiga thirdway alliance ayaa doonaya isbeddel rasmiya lagu sameeyo dastuurka dalkani kenya wuxuuna cuskurayaa in dhaqaalihii ugu faraha badnaa siyaasiyiinta dalkani kenya ay ku baxayaan qorshahan waxaa taageeray hal milyan iyo laba boqol oo kun oo kenyaana taasi waa sababta haatan horgeysay qorshahani in ay ka doodaan mudanayaasha aqalka hoose ee dowlad deegaanada dalkani kenya laakiin waxaan weydiisanaynaa maxkamadaha dalkani kenya inay ka fogaadaan hindasooyinka siyaasiyiinta ay u geynayaan haddii ay doonayaan inay noqdaan siyaasiyiin kuraasta ka degaan siyaasiyiinna ha noqdaan tan waa qorsho kenyaanka maslaxa ugu jirto qorshahaasna ma aha mid in maxkamaduhu ay ka hor imaadaan ay tahay madaxa xisbigaasi oo soo booqday baarlamaanka garisa county ayaa ka dhaadhiciyey mudanayaasha aqalka baarlamaanka dowlad deegaanka garisa county aqalkuna wuxuu ahaa mid si waafiya u wada aqbalay akhrinayana haatanna qoraalada iyo isbedelka lagu sameynaya dastuurka garisa county haddaan nahay mudanayaasha baarlamaanka gaarisa county ka imaanaya ama guud ahaan dalkani kenya xaq baan u leenahay in aragtidaanada aan dhiibano cidna nama handadi karto cidna maskaxda nagama fuuli karto waxaana go-aansanaynaa in aan marino qorshahan haatan hor yaallo qorshahan waa mid aan isleenahay maslaxada guud ee dalka ayaa ku jirto baarlamaanka garisa countyna haatan wuu akhrinayaa markuu akhriyay kadibna waa u ka doodi doonaa waxaan isleeyahay in aan marin doono gobanarka garisa county mudane cali bunow qorane oo shir jira dhankiisa qabta ayaa sheegay in aqalka baarlamaanka garisa county aysan marin doonin hindisahaasi dastuurka dalka wax looga bedelayo wuxuuna sheegay in ilaa iyo haatan ay darsayeen xaaladda dastuurka wax looga bedelayo marka dadkeenna waxay u arkeen inaan anaka haddii county aan nahna aad aan ugu farxana wixii kumsiga msigo ka imaatay laakiin ani waxay ila tahay inaan iska fiirsano sharci la bedelo wax arrin sahlan ma aha waa wax dadka mar muddo dheer markoo soo marto waxaan rabnaa annaka maadaama aan go-aan u gaarayno annakoo wakiil dadweynaha ka inaan ka fiirsanno inaan wax aana ku degdegin marka wadahadal baa noo socda assemblyga waxayna u eg tahay inay noqon doonto inaan sugno bal b b i da ayadana waxay la imaato gobana cali bunow qoran ayaa ilaa iyo haatan aaminsan in ay jiri karto qorshooyin kaleo dastuurka wax looga bedelo balse aan lagu degdegsanin habraaca haatan uu soo bandhigay xisbiga thirdway alliance ee dalkani kenya guud ahaan haatan ka soconayo waxaa dhici kartaa annaka inaan u gudbinno b b i da waxyaalihii fiican ee aan ku aragnay bunguza misigooda in xagga lagu daro wax kasii fiicanna ay ku daraan marka wixii marka ugu dambe la meelmarin doono inuu noqdo wax uun dadweynaha wax u geli garo nin walbana uu ku faraxsan yahay dhaqaalo badan countiyaha keni dowladdan countidan xoogayni wixii kaloo lagu kordhin uu ahaado uun wax dadweynaha u danaynaya oo dad binafsi aan u danaynayn marka annaka tanay hadda ma marinayno waxaan ka hor sugaynaa b b i da waxay la imaato ayakana wixii fiican oo inta ku jira u gudbinaynaa isku soo wada celceliyo tani waxaad moodaa in gobanarka garisa county iyo mudanayaasha aqalka baarlamaanka dowlad deegaanka garisa county ay isku maandhaafsan yihiin hanaanka dastuurka dalkani kenya wax looga bedelayo iyadoo mudanayaasha aqalka baarlamaanka hoose ay doonayaan in dastuurka wax laga bedelo si hanti fara badan oo haatan mudanayaasha aqalka baarlamaanka guud ee dalkani kenya ay gacanta ku hayaan gacantooda ugu soo dhacdo maxamed faarax shire v o w gaarisa
waa hagaag dhegeystayaal maxamed faarax shire aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi nooga soo diray gaarisa haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysaa sahra ciidla nuur
oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oona ku soo qaadanna qaar ka mida wararkii iyo warbixinihii ka baxay laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkii iminka dhammaaday maalintii isniintii dowladda soomaaliya ayaa dil toogasho ah ku fulisay laba nin oo la sheegay in lagu helay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada ururka al-shabaab islamarkaana ay ku lug lahaayeen weeraro isugu jira qaraxyo iyo khaarajin lala beegsaday dad kala duwan labada nin ayaa magacyadooda lagu sheegay cashuur cismaan abuukar oo saddex iyo labaatan jira iyo maxamed cali boorow oo shan iyo labaatan jir aha sida uu ku soo warramayo wariyaha v o e da xasan kaafi qoyste fagaaraha dugsiga sare ee booliska magaalada muqdisho ayaa saakay lagu toogtay laba dhallinyaro ah oo ku eedeysnaa inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab islamarkaana ay qaraxyo ka geysteen meelo ka mid a magaalada muqdisho raggan ka tirsan al-shabaab ee maanta la toogtay ayaa lagu kala magacaabayey canshuur cismaan abuukar iyo maxamed cali boorow waxaana lala xiriirinayay inay ka dambeeyeen dilal qorshaysan oo muqdisho loogu geystay dad isugu jira shacab iyo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan iyadoo falalka lagu eedeynayana ay ka mid ahaayeen inay ka dambeeyeen dilkii xamarweyne loogu geystay xogayihii ururka haweenka qaranka canab cabdulaahi xaashi iyo axmed jaamac xirsi oo ahaa wiilkii guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuula sheekh axmed gaballe sida uu warbaahinta u sheegay ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida muumin xuseen cabdulaahi canshuur cismaan abuukar cumar asad ina faadumo aadan cismaan saddexiyo labaatan jir ah ku dhashay shabeellaha dhexe labo maxamed cali boorow aadan cabdixakiin ina xaawo cawil mursal shan iyo labaatan jir ah ku dhashay baay kuwaas oo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis dil bareer ah iyo xasuuq dad shacab ah eedaysanayaasha waxaa lagu eedeeyey inay fuliyeen falalka soo socda kow shan iyo tobankii bishii siddeedaad laba kun toddobiyo toban waxay weerar ku qaadeen gaari ay saarnaayeen hal qoys waxaana ku geeriyooday marxuum maxamed xasan cabdi cawad labo toddobiyo labaatankii bishii sagaalaad laba kun toddobiyo toban isgoyska viya roma ee degmada xamarweyne waxay mar kale ku weerareen gaari ay saarnaayeen labada marxuum ee kale ah kow marxuumad canab cabdulaahi xaashi oo ahayd xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka soomaaliyeed labo marxuum axmed jaamac xirsi weerarkaas oo sababay geerida labada marxuum muumin xuseen ayaa sidoo kale sheegay in raggani ay ka dambeeyeen weerarro qaraxyo ah oo ka kala dhacay hotel saxafi tiyaatarka qaranka iyo agaarka taallada daljirka dahsoon sagaalkii bishii koob iyo tobanaad laba kun siddeed iyo toban waxay qayb ka ahaayeen weerarkii lagu qaaday hotel saxafi weerarkaas oo ay ku geeriyoodeen soddon iyo laba ruux afar sidoo kale labay labaatankii bishii labayo tobanaad laba kun siddeed iyo toban waxay ahaayeen abaabulayaashii labadii qarax ee ka dhacay tiyaatarka qaranka iyo daljirka dahsoon oo ay ku geeriyoodeen toddoba-iyo labaatan ruux labaatankii bishii maaj ee sanadkan ayay labadan eedaysanay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah balse lixdii abriil ee sanadkan ayay racfaan ka qaateen xukunkii hore waxaana mar kale maxkamadda sare ay ku xukuntay dil toogasho ah kaasoo maanta lagu fuliyey sida uu tilmaamayo ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd labaatankii bishii saddexaad laba kun sagaaliyo toban waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah labada xukunsane ayaa xukunka maxkamadda racfaan ka qaatay lixdii bishii afaraad laba kun sagaaliyo toban maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa mar kale dil toogasho ku xukuntay afartii bishii shanaad laba kun sagaaliyo toban maanta oo ay taariikhdu tahay shanta bisha siddeedaad laba kun sagaaliyo toban waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho isla wararka magaalada muqdisho naga soo gaadhay toddobaadkii hore ayaynu ku guda jirnaaye maxkamad ku taalla magaalada muqdisho ayaa xukun ganaax lacageeda ku riday nin u dhashay dalka britain oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee muqdisho horaantii sanadkan iyadoo lagu eedeeyey inuu watay waxyaabaha qarxa warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle maxkamadda gobolka banaadir ayaa mar kale u fadhiisatay eedeymo loo haystay muwaadin u dhashay dalka ingiriiska oo lagu magacaabo andrew berian ireland kaasoo lagu qabtay garoonka muqdisho laguna soo eedeeyey inuu watay waxyaabaha qarxa oo laga helo boorso uu watay maxkamadda gobolka ayaa dhowr jeer u fadhiisatay eedeynta loo haystay muwaadinkan ingiriiska balse ugu dambeyntii maanta ayay maxkamadda ka soo saartay go-aan iyadoo xukun lacageed lagu riday muwaadinkan maxkamadda gobolka banaadir ayaa ku riday xukun lacageed oo gaaraya toddoba kun oo doolar iyo intuu hornaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garyaqaan muuse macalin ayaa akhriyay go-aanka maxkamadda iyo waxyaabaha lagu soo eedeeyey andrew berian ireland oo muddo ku jiray gacanta hay-adaha garsoorka markii ay aragtay marag muujinta la horkeenay maxkamadda oo ka kooban toddoba qasnadood iyo jaakad oo kuwa xabadaha cilyo ah markii ay dhegaysatay doodda difaaca ee qareenada eedaysanaha oo waafaqsan qodobka ee xeerka afka ciqaabta jamhuuriyadda markii ay aragtay caddaymaha ka koobnaa qoraalka iyo sawirada ee ay soo gudbiyeen qareennada eedaysanaha maxkamadda waxaa u caddaatay kow in walxaha ka kooban qasnadaha iyo jaakadaha ay abuuri karaan cabsi dadweyne eedaysanuhuna uu ku geliyey boorsada si ogaal ah labo in ficil ka dhacay aan loo cuskan karin xeerka ciqaabta guud ee jamhuuriyadda sidaas darteed maxkamaddu waxa ay ku weysay eedaysanaha qodobada kale ah xeerka ciqaabta jamhuuriyadda iyadoo lagu helay qodobka xeerka nabadgelyada guud waxayna ku xukuntay inta uu xirnay iyo ganaax dolar ah rafcaan ayaa ka furan maxkamaddu ay noo xihan tahay andrew ireland ayaa laa qabta garoonka muqdisho xilli uu raba inuu ka dhoofo hay-adaha amniga ayaa sheegay inay ku heleen waxyaabaha qarxayr uu ku watay boorso intuu ku jira gacanta dowladda soomaaliya waxauu la kulmay andrew weer kaga yimid xubno ka tirsan daacish gaar ahaana xabsiga dhaxow ku xirnaa waxaa soo gaara dhaawac furud sida ay sheegeen saraakiisha amniga iyo ila ka tirsan kuwa dowladda cabdulqaadir okey v o a muqdisho
baydhabona maalintii jimcihii ugu yaraan shan qof ayaa lagu dilay dadka la dilay waxaa ku jira ganacsada caanka ahaa soomaaliya horena u soo qabtay xilal kala duwan oo wasiir iyo xildhibaano iskugu jira allaha u naxariistay cali aadan marguus oo ahaa ganacsadaha la dilay ayaa la sheegay in beertiisa lagu dhex dilay warbixintan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh tirada dhimashada ayaa maraysa shan ruux iyadoo saddex ka midana ay yihiin dad shacab ah oo aan waxba galabsan waxaa ka mid ah dadka la dilay ganacsado caan ka ah deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kaasi oo lagu magacaabi jiray cali marguus waxaa la dilay ganacsada cali marguus xilli uu ku sugnaa beertiisa oo ku taalla duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dilka shanta ruux waxa uu salka ku hayaa aana qabiil waxaana xaaladda magaalada baydhabo ay u eg tahay maanta mid kacsan odayaal iyo xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa wada dadaallo lagu qaboojinayo xaaladda kacsan mana jirto ilaa iyo hadda go-aan rasmi oo shantan ruux dilkooda ay ka gaareen maamulka iyo odayaasha dilka maanta ka dhacay magaalada baydhabo iyo duleedka magaalada ayaa la xidhiidha muran ka dhashay dhul iyadoo ganacsadahana la dilay isagoo aan ka warqabin oo ku sugnaa gudaha beertiisa allaha u naxariistay cali marguus wuxuu ahaa qof aad horumar uga sameeyey ganacsiga iyo beeraha wuxuuna ahaa shakhsi bulshada ku dhiirigelin jiray tacabka iyo wax soo saarka in la hormariyo toddobaad ka hor ayay ahayd markii uu ka hadlayay bandhiga baydhabo oo uu ka mid ahaa ganacsada cali marguus dadkii ku soo bandhigayay dalagyada ay beerayeen bandhigun oo laha bandhi ku hay wax soo saarka beeralayda baydhabo oo laha ka bandhi ku hay khudaartun isin arag u haytan imisgeedun i caanadaas isaliidda may ku kooban yihin khudaarta haddii aana ka maraya basallo arag u haytan ansalaatada arag u haytan koostada arag u haytan barbarooniga arag u haytan basbaaska arag u haytan i qasabka misgeeda misgeedoy geley digir sisan oo yoona noocyo eh loos gabalday caano gaal oo saafe eh si moorada lahankumaali ee lahanbiraan si kastaba ha ahaatee dilalka aanooyinka qabiil ayaa saameyn ku yeesha bulshada waxaana la beegsadaa dadka haldoorka oo muhiim u ah bulshada mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
wararka iyo warbixinaha ka baxa laanta af soomaaliga ee v o a waxaad mar walba kaga bogan kartaan bogga internetka ee v o a somaali com guud ahaana barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadku waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ba mahadsantahay saare cidlan oo nala socodsiinasay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington haatan oo barnaamijkii hambalyadii heesaha waxay noo hay wariyaasheenna ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim caashacuud
waa barnaamijkeennii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan ibraahina oo heese aan kala dhicin oo dhammaantood aad u wan wanaagsanayaan dhegaystayaasha waxayna ibraahimo dhambaalka ugu horreeya aan soo qabanaya ibraahimo toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray maxamed muuse maxamed iyo khadar saleebaan maxamed iyo ibraahim ciise maxamed iyo bushaaro baandaay iyo nimcaan iyo sidoo kale sadiiq aadan iyo yurub axmed iyo cabdi maxamed diriye iyo suuri maxamed diriye waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdiraxmaan axmed aadan iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri malyuun ibraahim oo wiil ugu dhashay degmada baledhiig ee gobolka togdheer kowdii agoos waxaan leenaha bay idhahdeen wiilkaasi allaha ka dhigo midkii soo kora ee kaalin qaada aamiin dhabaarkana waxa uu nooga yimid uu naga soo gaaray maxamed abuukar casayr cabdiqani sheekh maxamed bashiir cali daahir cabdikariim cumar macalin aalos saciid xagaa afrax cabdiqaadir maxamed yuusuf balaag iyo make maxamed imaan makabeela iyo maryan sheekh cabdi fartuun axmed xaaji filibiin dhammaan dadkaasina waxa ay taaniyad u dirayaan xildhibaan maxamed yuusuf colow iyo nimco shuuriye afrax oo dhowaan wiil ugu dhashay jowhar waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey macaawiye waxaan leenaha allah ka dhig kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba wax tara anigana amiin ayaan raacinaya intaanan soo qaban ibraahim heesta ugu horreysa aan dhambaalkan quruxda badanna u akhriyo waxaa ugu horeeya maxamuud boono ruqyo kuusow yaasmiin boono yaasiin boono iyo xaaskiisa casiisa cabdi kuusow iyo xaaskiisa luul cumar cumar kuusow cabaas kuusow cabdulaahi kuusow iyo xaaskiisa faadumo jamiile kuusow fardowse kuusow iyo waxaa la yidhi hooyadooda faadumo cumar cali kuusow bilan kuusow ladan kuusow liibaan kuusow bilaal kuusow iyo hooyadooda shukur jaamac waa dhammaan ilmo kuusow waxaa kaloo ku jira axmed kuusow iyo xaaskiisa faadumo cabdicasiis iyo carruurtoodaoo kale ah kamaal kuusow kayse kuusow iyo kowthar kuusow isaaq kuusow xaaskiisa naciimo iyo carruurtooda fartuun kuusow iyo carruurteeda cabdi buule zahro buule ruqyo buule maxamuud buule iyo samiiro buule sidoo kale waxaa ku jirta yaasmiina bucaawi iyo gabadheeda kariima kuusow xabiibo muuse iyo sidoo kale jiijo xasan iyo hooyo faadimo shariif iyo aabe xuseen sayid rashiid iyo caruurtooda oo kale ah axmed xuseen rashiid xuseen warqadan way dheerta ibraahim waa laga buuxa ballan dhammaystiro iyo sidoo kale ciisediin xuseen sayid qaasim xuseen ifraax xuseen bushra xuseen shamse xuseen iyo ridwaan xuseen iyo maymuuno shariif iyo cabdi saciid iyo sidoo kale baa la yidhi sacdiya sayid waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan yusra xuseen boono iyo siraaj shariif xuseen orooskoodu uu toddobaadkan ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohaayo waxay leeyihiin noqda reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ubad khayr qabana kala hela wiilii caana gabaryo caana oo loogu duceeyey aamiin heesta ugu horreysa reerkii lagu nasta lagu nagaado ayaa tiri waa heestii nagaadi iyo labadii fanaanee qaadaya laftigoodii cabdinaasir macalin iyo fanaanada codka macaan hibe maxamed nuura
nafadhaladayaaliyo ilcaanayo wiilnayo wiil nafadhaladayaaliyo ilcaanayo wiilnayo wiil Kii lagu nag lagu nagaadiyo kii lagu nag lagunagaadi wadaa jire nabadgala wadaa jire nabadgala allahayo naagayn allahayo naagayn wadaa jire nabadgala wadaa jire nabadgala allahayo naagayn allahayo naagayn
waa tahay heestaasi nagaadi codadka cabdinaasir macalin siciid iyo hibe maxamed intaas haddaannu ku dhaafno dhinaca dhambaalada markaana haddaan ku noqonno dhambaalkan aan gacanta ku hayo ibraahimna waxa uu naga soo gaaray aabe xuseen cilmi cali oo loo yaqaano oto dheere iyo xaaskiisa qamar cabdi diini jenaraal nuur aadan hooyo xaliimo caga cadde hooyo shukri yuusuf siyaad hooyo siraad yuusuf siyaad iyo saygeeda maxamed cali sangaab shukri maxamed cali shukri sangaab iyo sidoo kale hooyo deeqo yuusuf siyaad abti yuusuf abti cabdi yuusuf siyaad iyo abti farxaan yuusuf siyaad iyo abti cabdulqaadir yuusuf siyaad wuxuu ku magac dheer yahay aalow iyo sidoo kale abti cabdulaahi yuusuf siyaad iyo habaryar sacdiyo khaliif caga cadde awowe khaliif caga cadde ee daluul cilmi cali iyo adeer cali cilmi cali iyo xaaskiisa mulki adeer xasan cilmi cali iyo adeer faarax lamaane iyo adeer cabdiraxmaan cali aayad waa la badan yahay dhambaalkan waa laga buuxa asxaab aad u fara badan baa lagu soo qoray waa taabalan akhriyo waxaa sidoo kale ku jirta abayo cayni cabdirashiid iyo faatimo bashiir cilmi waxay ku magac dheer tahay bakiya iyo seegeeda gaashaan abaayo caasha muriidi dheere iyo khadiijo bile shire iyo maryan bile shire cabdi bile shire iyo siciid bashiir cilmi iyo xaaskiisa eedo safiyo maxamed tarbi juusto ayay ku magac dheer tahay iyo sidoo kale muno cabdiraxmaan cali najiib xasan cilmi iyo mahad xasan cilmi jihaad xasan cilmi iyo khadar xasan cilmi iyo maxamed xuseen cilmi oto iyo sadaam xuseen cilmi oto iyo ayuub sadaam xuseen iyo sidoo kale faadimo xuseen cilmi cali oto waa ilmo oto dheere iyo sidoo kale xasan xuseen cilmi oto iyo ismaaciil xuseen cilmi oto iyo cilmi xuseen cilmi oto iyo cabdulaahi cali cilmi dhambaalka wuu sii socda talow xaggee loo wadaa waa tahay ayaan ku daro ustaada xasan cujeer cajami iyo xaaskiisa ustaada cabdi abiib iyo alfanaan maxamed xasan barow ustaad cabdirasaaq axmed geedi waxay dhammaantood dadkan aan soo sheego dhan ay hambalyo meher ay hawada u marinayaan cali xasan wehliye iyo miski xuseen cilmi cali oto dheere oo meherkooda uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya gaar ahaan xaafadda islii hotel balasa baa la yidhi waxaa layidhi ducada waa xaggiinna waa tahay waxaanu u rajaynaynaa meherkaasi in ilaahay uu ka dhiga midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsan ee khayrka qabana lagu kala helo wiili caano
dhambaalkan caasha waxaa lagu bilaabay waxaan salaaminaa dhammaan daadiyaasha barnaamijka waxaana haba yidhaahdeen maxamuud cabdulaahi maxamed najaad ku magacdheer iyo maxamed cabdulaahi xirsi fadhaaye iyo bashiir maxamed siyaar nuur buule maxamed xasan jaamaca warsame dandhiil iyo waxay yidhaahdeen daahir maxamed cali iyo cabdulaahi siciid farasleh gardheere iyo daa'uud maxamed cali guumow iyo xaashi aadan maxamed koraye iyo waxay yidhahdeen mahdi siciid xirsi shire dhuuye ku magac dheer iyo cabdilbaasid maxamed cabdulaahi iyo axmed yuusuf cartan iyo maxamed aadan maxamed yaabane iyo qumane faarax cabdi iyo cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cagabiyo iyo waxay yidhahdeen cabdilhaadi maxamuud cabdulle sheekeeye iyo cumar cabdi jamaal cabdulle iyo cabdinaasir maxamuud muuse ximbil iyo cumar cabduqaadir jaamac iyo cabdiraxmaan cabduqaadir xirsi iyo ibraahim maxamed yarow maxamed cabdulaahi xasan iyo oo ku magaca dheer qalab qalab iyo waxay yidhaahdeen siciid cabdirasaaq bare yucub iyo daahir cabdulaahi yuusuf iyo axmed maxamed salaad cabdi xakiin yaasiin farasle iyo cabdiweli maxamuud cabdulle dhammaan waxay hambalyo gaarsiinayaan rofeor cabdulcasiis maxamed dirir iyo doctor sacdiyo maxamed warsame oo meherkooda uu ka qabsoomay burtinle waxaana ay leeyihiin hambalyo ayaan idiin soo diraynaa dhambaalkanna ibraahino waxa uu naga soo gaaray ayeeyo dahabo cabdi xasan awowe maxamuud maxamed baalow iyo ismaaciil cabdi xasan iyo xaaskiisa ayeeyo luul cabdi farxiyo iyo deeqo awowe maxamed diiriye awowe cabdulaahi xasan siyaad hooyo shukri maxamuud baalow caasho axmed iyo caruurteeda isaaq maxamed nuur daqare samsam maxamed faa'ise xasan fardowse xasan xaliimo aweys iyo mary binis iyo sidoo kale fardowse daahir dhammaan reer cabdi xasan iyo reer siyaad gorod oo kala jooga maraykanka shiinaha ethoobiya turkiga iyo sidoo kale britain iyo canada waxay tahniyad aroos u dirayaan maxamed xuseen iyo veronica carlo oo bishii julaay aanu soo dhaafnay lix iyo labaatankeedii ku aqalgalay gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxaanay leeyihiin noqda labadii isku waaro ubad khayr qabana kala hela aamiin heesta kale noo soo qabo isha baydhabo goorma kugu dambaysa ibraahino bardihii ku yiil bardihii ku yiil isha baydhabo intuu gun iyo baar baxay xasan aadan samatar codkiisa macaan aan ku dhegaysanay
baylaigu helyo qoraaniga ridyo baasaa jacaylku soobay baylaigu helyo qoraaniga ridyo baasaa jacaylku soobay boqolyobay berigii hore sidaan ku bartaan beladan lahaa boqolyobay berigii hore sidaan ku bartaan beladan lahaa haddana si ballaaratu bogsan weyday oogtii haddana si ballaaratu bogsan weyday berdihii ku yiilisha baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu ku balaar meesha baydhabo intuu guniyo baarbaxay caleem u balaadhiyey baxru saaflaamoodiyey baddaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa alle waadagu sugan baddaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa alle waadagu sugan qusray baalaan arkee baga markaadi jiri baahidaan ku qabu kaama baaqan beri banbasray baalaan arkee baga markaadi jiri baahidaan ku qabu kaama baaqan beri bishii dhalatay been kuma hadin barbarkaa jirtaan weli bidhaansada bishii dhalatay been kuma hadin barbarkaa jirtaan weli bidhaansada goobtii haddana sii ballaarato bogsan weyday goobtii haddana sii ballaarato bogsan weyday berdihii ku yiilshaa baydhabo intuu guniyo barbaxay caleemu u balaadhiyey baxrusaablaamoonie berdihii ku yiilshaa baydhabo intuu guniyo barbaxay علم وبلادي بحر صافلامودي بدانا كدعي سيدان وقبحة بتبادا أليوان بسم بدانا كدعي سيدان وقبحة بتبادا أليوان ballan looma dhigo ruux laba boglaa berri buu waqtigu faareer maray ballan looma dhigo ruux laba boglaa berri buu waqtigu faareer maraa boqolyoobay berri ballan looma dhigo ruux laba boglaa berri buu waqtigu faareer maraa boqolyoobay berigii hore sidaan ku bartan bilaadalla boogtii haddana sii ballaarato bogsan weyday boogtii haddana sii ballaarato bogsan weyday berdihii ku yiilshaa baydhabo intuu guniyo baarbaxay caleemu balaadhe baxrusaablamoodee badaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa alleewa waa tahay isha baydhabo iyo codkii fanaanka xasan aadan samatar ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhabbaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkanan hayo waxa uu naga soo gaaray hooyo dahabo aadan hooyo shamis siciid awowe aadan maxamed iyo cabdilatiif aadan iyo jaamac aadan iyo cawaale cabdi sayd iyo jaamac cali same iyo hani cabdicasiis waxay ku magac dheer tahay hani soomaali iyo hodan cabdicasiis waxay ku magac dheer tahay malaala iyo sidoo kale sacdoosh cabdulcasiis iyo caruurteeda iyo shuhri cabdicasiis iyo aamine ifraax cabdi iyo hodan aadan iyo yaasiin puntland iyo ayaan maxamed abshir waxay dhammaantood tahniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan abti yaasiin aadan iyo marwadiisa fardowsa cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada garoowe koob iyo soddonkii bishii julaay aanu soo dhaafnay ee sanadkan waxay leeyihiin noqo kii anfaca dadkiisa diintiisa iyo dalkiisa annaguna waxaanu leenahay aamin dhambaalkana wuxuu nooga yimid maxamed cabdi axmed xasan kaafi cabdi maxamed xasan cabdi xasan nuur xasan nuur cabdiweli sayd maxamed yuusuf maxamed axmed yuusuf cabdulaahi xasan deeqa cabdulaahi faarax iyo saygeeda ciise axmed iyo caruurtooda cabdiqaadir axmed iidow khaalid maxamed bare qadar maxamed gahayr iyo injineer maxamed jaamac cumar cabdulaahi maxamed juulari iyo cabdifataax mubaarak yuusuf ibraahim xaashe cabdiraxmaan xuseen maxamed dhammaan asxaabta waxa ay jecel yihiin in ay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan iyagoo kala jooga hargeysa istanbul ankara toronto minnesota iyo washington bashiir macalim khaliif iyo xaaskiisa muniire sheekh maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada istanbul ee dalka turkiga wiilkaas uu loo bixiyey maxamed masiin waxay leeyihiin allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiiba waxtara aamin haatanna waa heestiima laygu dawgalayo codkii xalimo khaliif mogool
waa tahay dhinacii dhambaalada mar kale haddaan ku noqonnana dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray waa hambalyo aroos oo wacan ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxaa ugu horeysa hooyo sahro ceela dhure waxaa kaloo dhambaalka ku jira asxaab kaloo badan oo uu kow ka yahay abe cabdi deeq bootaan hooyo sahro cabdulaahi iyo abe burhaan iyo sidoo kale jamaal burhaan iyo hodan ceel dhure aw cali baa la yidhi iyo habaryaaro deeqo ceel dhure iyo aamine ceel dhure iyo ubax maxamed iyo hibaaqa cabdi deeq bootaan iyo xabiibe cabdi deeq bootaan iyo jaamac cabdi deeq bootaan shaafici cabdi deeq bootaan iyo sakariye raage bootaan iyo ayroobe cawle bootaan iyo cabdikaafi ismaaciil waxay dhammaantood hambalyo aroosu dirayaan lamaanaha aan kala dhicin baa la yiri ee kale ah maxamed cabdi deeq bootaan iyo xaawo burhaan oo arooskoodu uu ka qabsoomay baaltaag oo ka tirsan degmada galaadi ee gobolka doolo ducada waa xaggeena baa layiri bahda v o a soomaali marka ibraahim waxaad ugu ducaynaysaa maxamed cabdideeq bootaan iyo xaawo burhaan arooskooda ka qabsoomay baaltaag waxaan ugu ducaynayaa eebbe inuu kala siiyo owlaad kheyr qabta oo ay la kulmaan nolol bashbash iyo barwaaqo leh dhambaalka caashi gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray reer cabdinaasir aadan madgaas raabiyo yaxya anas iyo reer cabdinuur aadan madgaas ruweydo aanisa khaalid maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan dadkaasi dhammaan waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunya dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyo dhalasho u diraan aabe cabdinaasir aadan madgaas iyo cibaado cabdulaahi xasan oo gabar ay ugu dhalatay baydhabo janaayo waxaanay leeyihiin ducada caashi cudwaay waa tahay maxaa layidhi usoo ducee gabadhaasi
gabadhaas ducadeeda laga rabaa waa tahay gabadhaas waxaan ugu duceynaya in ilaahay uu ka dhiga midii soo weynaata ee kaalin wanaagsanna qaadata waalidkeedna wax tarta dalkeeda iyo dadkeedana anfacda aamiin dhambaalka ugu dambeeya dhinacaygana waxuu naga soo gaaray maxamuud boono iyo dhammaan reer kuusow oo ay ugu horeyso ruqyo kuusow iyo caruurtooda yaasmiin boono iyo yaasiin boono iyo xaaskiisa casiisa iyo dhammaan reer kuusow cabdi kuusow waa ku jira iyo xaaskiisa luul cumar cabdulaahi kuusow iyo xaaskiisa faadumo jamiile kuusow firdowse kuusow iyo sidoo kale xabiibo muuse iyo jiijo xasan iyo sidoo kale axmed xuseen dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadina lasoo koobi karin hawada u marinayaan yusra xuseen boono iyo siraaj shariif xuseen oo arooskoodu uu toddobaadkan ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohaayo waxay leeyihiin noqda reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ubad kheyr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin heesta ugu dambaysa barnaamijka ibraahim waxaan u soo qabanaynaa dhegeystayaasheenna gaaf iyo codkii daa'uud xanfar ibrahim hastan si weyn bay isugu dhacda aad baan uga helaa malaha dadka arooska ah marka loo saaran aad bay u jeclaystaan waa arooskii iyo mashxaraddii wixii o dhan baa ka muuqda waa tahay gaaf codka ah daa'uud xanfar ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadajirdan kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan garabey daandurey intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba haddii aaleyd waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa
waayahay anigu waa maxamed cabdi cabdixakiin maxamuud shuuraac iyo bashiir abikarna waxaan idiinkaga tegaynaa kulligayo sidaas iyo nabadgelyo
degaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo timahaasida baydhabarkaaga